habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen khamiis ah bisha maarso ee sannadka waa koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qiimaha lagu iibiyo raashiinka quutla daruuriga ah ee soomaaliya oo kordhay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan markali waxaan dareennaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka burka saliidda bariiska baastada timirta caanihii waxyaabihii maaragtay ummaddii u baahnaayeen loogu qaaliyeynayo marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaragtay loo naxariisto si normal wixii lagu wado
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda ah oo toddobaadkan aannu ku eegayno dadaalka dumarka iyo xaqiijinta qoondada boqolkiiba soddonka ah ee ay ku leeyihiin baarlamaanka soomaaliya mar hadduu furan yahay dastuurku waxaan ku qornaa cutubkiisii labaad qodobka shanaad in la tixgeliyo haween marka annaguna waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay boqolkiiba soddon iyo dowladaha hoose
xubintii doodda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan idin akhriyo markab laga leeyahay dalka indonesiya ayaa khamiista maanta ah waxa uu helay doon alwaax ka samaysnayd oo gadoontay taas oo ay saaraayeen tobannaan qaxooti ah oo muslimiinta rohingaha ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka e a p oo la socday markabka badbaadinta ayaa sheegay in toban qof lagu qaaday dooniyo kalluumaysi oo degaanka laga leeyahay halka sagaal iyo konton kalena ay badbaadisay doon laga leeyahay dalka indonesiya rag haween iyo caruur tabar daran oo roobkii habeenkii oo dhan uu ku da'ayey ayaa ooyayey markii uu socday gurmadka loo fidinayay dadka la socday doonta qallibantay waxaana dadkaasi loo qaaday doonta badbaadinta ma cadda tirada qaxootiga la socday doonta yar markii ay ku degtay xeebaha waqooyi ee indonesiya arbacadii shalay iyadoo lix qof ay markii hore badbaadiyeen kalluumaysato gudaha u dhashay kooxaha samata bixinta iyo kuwa baadigoobka indonesiya ayaa waxa ay ka tageen magaalada banda ajee fiidnimadii xalay saacado badan kadib markii ay degtay doonta waxaana markii hore ku adkaatay inay helaan doonta meel ka baxsan biyaha xeebta ruushka ayaa waxa uu koob iyo soddon gantaal oo kuwa balistiga ah iyo sidoo kale kuwa loo yaqaano cruise misailka waxa uu ku riday magaalada kiyif ka hor waa berigii maanta oo khamiis ah waana weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado caasimadda ukrain muddo afar iyo afartan maalmood ah siday saraakiishu sheegeen difaaca cirka ee dalka ukrain ayaa toogtay dhammaan gantaalada ah inkastoo saddex iyo toban qof oo uu ku jiro ilmo yar ay ku dhaawacmeen burbur soo dhacay sida ay sheegtay ukrain dadka deggan kiyif ayaa waxa ay ku baraarugeen qaraxyo waaweyn abbaarihii shantii aroornimo iyadoo gantaalada ay soo gaareen qiyaastii isku waqti kuwaas oo ka yimid jihooyin kala duwan ayuu yidhi servi bobko oo ah madaxa maamulka magaalada kiyif saraakiisha xagga bani'aadminimada ee qaramada midoobeyna waxa ay arbacadii sheegeen in ku dhowaad sannad oo uu socday dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suudaan ay ku dhowaad siddeed iyo toban milyan oo qof ay wajahayaan heerar qallafsan oo cunnayare ah iyada oo tobannaan kun oo carruur ah ay halis ugu jiraan in ay u dhintaan nafaqadarra awgeed meelaha ay ku jiraan iskahorimaadiyada waa meelaha ay ka jiraan iskahorimaadiyada ayaa laga diiwaangeliyey dadka ugu cunto yarida ama cunnada liita kuwaas oo kale ah magaalooyinka marizo martina oo raalli ahaada marizo martina oo ah ku-xigeenka agaasimaha guud hay-adda cunnada iyo beeraha amaba faw ayaa waxa ay sheegtay kana sheegtay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku dhowaad sagaal ka mid a tobankii qof ee ay soo food saartay cunnayarida deg dega ah waxa ay ku sugan yihiin goobaha colaadaha ay ka jiraan ee daarfuur iyo gobolka kordofaan iyo sidoo kale magaalada kharduum iyo aljaziira state ayuu yidhi ku dhowaad toddoba boqol iyo soddon kun oo carruur ah ayaa la saadaalinayaa in ay soo food saartay nafaqo xumo aad u daran oo ay ku jiraan in ka badan laba boqol iyo afartan kun oo carruur ah oo ku sugan daarfuur halkaas oo dagaalku uu muddo dheer ka socday cawaynsi wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownee si la mid ah dad badan oo adduunka ku nool dadka reer ukrain lama aanay yaabin in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu doorashooyinkii ruushka si weyn ugu guulaystay amaba uu ugu soo hoyey qaar badan ayaana u arkaa natiijadaasi calaamad kale oo ah in aan dagaalka ukrain waqti dhow uusan dhammaanayn wariyaha v o e da ana jernikova ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada kiyev waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud sharwac dadka reer ukrain ayaa daawanayay iyadoo ruushka uu ku faanayo inuu guul weyn ka gaadhay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ee madaxweynaha muddada dheer halkaasi joogay valadimir putin oo ahaa qofkii nashqadeeye dagaalka ay soo dhex jibaaxeen madaxweynaha ukrain valadimir selenski ayaa sheegay in putin uu samaynayo wax kastoo uu awoodo si uu weligii usii xukumo
legitimnosti u цієї імітації.
ma jiro keliya wax yar oo sharciyada oo carinaya doorasho mana jiri karo dadka reer ukrain ayaa vitali bortinikof oo afalinqeeya dhinaca siyaasadda ah uu sheegay inay ahaayeen sawiradii ruushka ee ka babanayay doorashooyinkii ka dhacay deegaanada la haystay beriga ukrain kuwa dhibaato gaara lahaa Для України важливо, щоб вибори президента Російської Федерації відбулися на е, окупованих waxay muhiim u територіях.
tahay ukrain in doorashooyinka madaxtinimo ee ruushku ay ka dhacaan dhulka la haystay ukrain tani waa gaf badheer ah oo sharciyada caalamiga ah dhinaca dhulka ruushka laftiisa mas-uuliyiinta ruushku waxay doonaan ayay samayn karaan waddooyinka magaalada caasimada oo ah ukrain ee kiyev dareenka ayaa ah in ruushku ay ansixiyeen putin oo ay ku dhiiriyeen inuu sii wado gardarrada uu ku hayo ukrain ana waxa ay degan tahay magaalada kiyev Ні, результати цих виборів абсолютно мене не здивували. Це була прогнозована.
natiijooyinka doorashooyinkaasi haba yaraatee igama aysan yaabinin tani waa lasii saadaalinaya oo la filayay nasiib darro waxba iskamaysa bedelin ruushka yuri waxaa isaguna ka mid yahay dadka degan magaalada caasimada oo ah ukrain ee kiyev Що вони хочуть захопити Україну, зруйнувати всю Україну, знищити фактично все українське.
waxay rabaan inay la wareegaan ukrain burburiyaan guud ahaanba ukrain u burburiyaan si ficliyana wax kastoo ukrain yaalla weligood may qarsantan arrintani putin keliya waxay u xaqiijinaysaa hadda waxa uu dadka ka helay xorriyad buuxda waana uu sii wadi doonaa siyaasaddan gardarrada ah waa tan mar kale aana oo ka mid a dadka degan magaalada kiyev Це була прогнозована очікувана ситуація і нічого mar horeba si buuxda ayay u aqbaleen xataa iskumaysa dayin in ay qariyaan waddamada reer galbeedka ayaa sidoo kale cambaareeyay doorashada ruushka oo ay ku tilmaameen mid aan xor iyo xalaaltoonna ahayn booqashadii uu ku tegay ee kiyev isniintii senatarka maraykanka linsey graham ayaa uu ku tilmaamay rayiga codbixinta ruushku doorasho malawaala about Putin's election is not legitimate.
doorashada putin sharci ma aha waxa uu mas-uul ka yahay dowladda argagixisa He's not a legitimate president. He is in charge of a terrorist state.
dhinaca kalena dadka reer ukrain ayaa isu diyaarinaya kacsanaan ka jirta furimaha hore ee dagaalka xilli ay jirto rasaas yaraan iyo weliba in la fahmay dhiiranaanta cusub ee putin oo wadata caqabado badan si loo gaarsiiya dadka ukrain
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay ciidamada ammaanka ee gobolka idaho ayaa baadi goobaya maxbuus baxsaday maxbuuskan ayaa ka mid ah dadka mayalka adag ee aaminsan in caddaanka ay ka sarreeyaan aadanaha intiisa kale qaabka u baxsaday iyo faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan maxbuus lagu magacaabo skyler meid iyo nin la socday ayaa baxsaday kadib markii uu toogtay oo uu dhaawacay askarta ilaalada xabsiyada xilli ay maxbuuska ka soo qaadayeen isbitaalka san alfons ee magaalada boysi ee gobolka idaho toogashada ayaa ka dhalatay weerar gaadmo ah oo arbacadii ka dhacay goobta ambilaasyada ee isbitaalka booliska ayaa lacag laba milyan oo dolara u ballan qaaday ciddii soo sheegta maxaabiistan baxsatay skyler meid iyo ninka la socday ayaa ku baxsaday gaari nooca loo yaqaano honda civic iyada oo aan la garanaynin halka ay ku sugan yihiin iyo halka ay u socdaan saddex askari oo ciidanka asluubta ah ayaa la toogtay oo dhaawacmay intii uu socday weerarku saraakiisha ayaa ku tilmaamay meid oo koob iyo soddon jir ah inuu xubin ka yahay koox burcad ah oo caddaan ah miid ayaa lagu xukumay labaatan sano oo xadhig ah sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii kadib markii uu toogtay saajin boolis ah xilli ay ka baxsanayeen isaga iyo qof kale booliska weerarkan ugu dambeeyey waxa uu dhacay labadii iyo rubuc habeenimo iyada oo saraakiisha waaxda asluubta ee idaho ay isu diyaarinayeen in miid ay ku celiyaan xabsiga miid ayaa la geeyay isbitaalka sagaalkii iyo barkii habeennimo sida uu sheegay boolisku maxbuuskan baxsaday ayaa habeenimadii salaasadii la geeyey dhakhtarka kadib markii uu xabsiga dhexdiisa isku dhaawacay maxbuuskan baxsadka ah ayaa ka tirsan urur xag jir ah oo ay leeyihiin dadka caddaanka ah oo lagu magacaabo arian knights ururkan ayaa la aasaasay bartamihii sagaashameeyadii iyada oo lagu dhex aasaasay xabsiga gobolka idaho si ay u abaabulaan weeraro ka dhan ah dadka aan caddaanka ahayn sida uu qabo xafiiska xeer ilaaliyaha ee gobolka idaho ee dalkan maraykanka
aad iyaad u mahadsan tahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a qiimaha lagu iibiyo raashinka quutal daruuriga ah ee soomaaliya ayaa kordhay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dhaqaalayahanka soomaalida ayaa qaba in arrintani ay salka ku hayso mashaakil dabiici ah iyo saamayn uga timid dhibaatada badda cas iyo qalalaasaha ka taagan meelo badan oo caalamka ka mida wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo la kulmay qaar ka mida ganacsatada dadka badeecadaha iibsada iyo dhaqaalayahanada ayaa warbixintan soo diray
qiimaha kordhaya ee maciishada soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sicirku waa uu kordhayay hadda oo lagu guda jiro bisha soonqaad waxaa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas maadaama soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keeno dalka dibaddiisa burcadbadeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu samaynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishaddu ay soo jabto ganacsatada ku nool magaalada muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecadda ee kordhaya uu xitaa saamayn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen qiimaha maciishadda waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay wax badanaa iska bedelay waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kala iibsigii xoogaa waxbaa ku darsamay maciishadoo kale cunooyinkaoo kale wax badanaa ku darsamay waxyaabaha quutuldaruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan sida waxa nafta biniaadamku aysan ka maarmin laakiin saasay tahay wax badana ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqaca iyo xilliga aan joogno markaan culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waaysan in qiimaha maciishadu maraysa ay wax ku iibsadaan sababtuna waa daqliga celcelis ahaan soo gala qofka soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbardhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto mosl waxaan dareennaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka burka saliidda bariiska baastada timirta caanihii waxyaabihii maaragtay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaragtay loo naxariisto oo si normale wixii lagu wado dhaqaalayahanada soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee maciishadda soomaaliya soomaaliya oo wax soo saarkeeda uu yaryahay waxyaaba bannaanka laga keenan ay ku tiirsan tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee bannaanka ka dhacata soomaliya way saamaynaya tusaalahaan waxaa ka mid ah covid nnenkii oo kaleenta saamayn wuxuu ku yeeshay soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sar u kaco waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalaya qiimahoodina sar u kaco waxaa kaloo ka mid ah xolo yaqaano soomaaliya marka loo fiiriyo maadaama wax soo saarkeeduna uu yar yahay tusaale ahaan dagaalka ka jira ukrain iyo raashka asana wuxuu keenay ina micnaha soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yar yahay wadamakaas waxay ku keensanayaan qiimahoodina sar u kacay keenayaan faktoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shaeyaasha soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodina sar u kaco qiimaha raashinka soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista daqliga canshuuraha gudaha dagaalka al-shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay iyo arrimo kale oo siyaasadda la xidhiidha dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xallilo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
ramadaan wanaagsan iyo caaweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa wadahadallo maanta oo khamiisa kula leh dalka masar madax carbeed wadahadallada ayaa diiradda lagu saarayaa dadaalka ku aadan xaqiijinta xabad joojin lagu soo dabaalo magaalada khaza warbixin arrintani v o edu ka qortay waxaa noo soo koobaya ibraahim xasan garabey dandurey blinken ayaa sii xoojiyey dadaalka uu maraykanku ku doonayo in xabajoojin laga dhaqangeliyo khaza si loo hakiyo dagaalka israa'iil iyo xamaas ee saameynta ku yeesha nolosha malaayiin falastiiniyiina waxaa kaloo dadaalkaasi qayb ka ah sidii loo sii dayn lahaa lahaystayaasha israa'iil ee ay xamaas ku haysato khaza iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraad la gaarsiiyo reer khaza si markaasi loo caawiyo dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta ah ee aadka u gaajoonaya jadwalka blinken ayaa waxaa ku jira kulamo gooni gooni ah oo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta masar iyo wakiillo ka socda urdun sacuudi araabiya qatar iyo imaaraadka carabta wadamo badan ayaa ku lug lahaa wadahadallo toddobaadyo socday oo lagu doonayo in lala yimaado hindise ay aqbali karaan labada dhinac ee israa'iil iyo kooxda xamaas blinken ayaa u safri doona israa'iil jimcaha marka uu ka tago masar isagoo uga warbixi doona madaxda israa'iil xaaladihii ugu dambeeyey ee dadaalka xabajoojinta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay israa'iil blinken ayaa waxa uu kala hadli doonaa madaxda israa'iil baahida loo qabo in la xaqiijiyo in xamaas laga adkaado ammaanka israa'iilna la xaqiijiyo iyadoo la ilaalinayo dadka rayadka ah caqabadna aan lagu noqonaynin bixinta gargaarka bini'aadminimo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxay ka soo horjeesatay qorshaha israa'iil ay ku doonayso inay weerar dhulka ay ku qaado magaalada rafax ee ku taalla xadka khaza iyo masar kaas oo israa'iil ay sheegtay in laga maarmaan ay u tahay si ay u gaarto hadafkeeda ah inay ka adkaato xamaas iyo inay hubiso inaanay kooxdaasi qaadi karin weerar kale oo la mid a kii toddobadii bishii oktoobar weerarka israa'iil dartii in ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah ayaa gabaad u tegay rafax qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay ka soo qaxeen qaybaha kale ee khaza si ay uga badbaadaan dagaalka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka waxay sheegtay in xogeyaha difaaca ee maraykanka lloyd auston uu kala hadlay israa'iil inay la timaado qorshe ka duwan weerarka dhulka ee ay doonayso inay ku qaado rafax sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay bentagoonka maraykanka arbacadii mar uu la hadlayay wasiirka difaaca ee israa'iil yof grant ayaa auston wuxuu u sheegay grant in maraykanka uu la wadaago hadafka laga leeyahay in laga adkaado xamaas wasiirada difaaca ee maraykanka iyo israa'iil ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayadka ah dagaalka israa'iil ay bilowday kadib markii xamaas ay weerarka ku qaaday israa'iil oo ay ku dishay kun iyo laba boqol oo qof sidoo kalena horseeday in ku dhowaad soddon iyo laba kun oo falastiiniyiin ah ay dhintaan gaadhsiinta gargaarka bini'aadminimo ee aagga dagaalka si loo caawiyo falastiiniyiinta gaajoonaya ayaa noqotay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee dagaalka ka dhashay arrintan oo dhinaca kalena noqotay mid muran xoogan ka dhex dhalisay israa'iil iyo xulufadeeda reer galbeedka maraykanka ayaa dhowr howlgalo oo uu gargaar ku gaarsiinayo khaza sameeyey iyadoo dhinaca kalena ay socdaan dadaallo caalamiga oo la doonayo in dhinaca badda gargaar lagu gaarsiiyo khaza hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa muujiyey sida ay u adag tahay in gargaar la geeyo khaza iyadoo la marayo marin xadidan oo dhulka ah blinken ayaa booqashadiisa gobolka ka bilaabay sacuudi arabiya halkaasi oo uu arbacadii kula kulmay dhaxal sugaa boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda amiir faysal bin farxan blinken iyo dhiggiisa sacuudiga ayaa ka wada hadlay baahida deg deg ah ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayadka ee ku sugan kaza islamarkaasna si deg deg ah loo kordhiyo gargaarka baniaadmina sida sheegay wasaaradda rayada ee sacuudiga sacuudiga ku dhawaaqay lacag dhan afartan milyan oo dollar oo uu ugu baqay hay-adda qaramada u qaabsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ee omra si ay ugu taageerto dadaalada gargaarka baniaadminimo ee marinka gaza
aad ayaad u mahadsan tahay ibraahim xasan daandurey ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan aanu ku eegayno xaqiijinta qoondada dumarka ee baarlamaanka soomaaliya iyo dadaalka dumarka ku jira baarlamaanka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da oo aan ku eegi doonno maanta toddobaadkan oo qayladhaan haweenka ku jira baarlamaanka labada aqal ee federaalka soomaaliya ay ku doonayaan in lagu daro dastuurka soomaaliya qoondada dumarka ee boqolkiiba soddon ah ay mudaaharadyo ku sameeyeen tan iyo markii la bilaabay in wax kabedel lagu sameeyo dastuurka federaalka ee soomaaliya oo wakhtigan cutubkiisa afraad akhrintiisa ay socoto ayaa waxaa soo badanaya walaaca haweenku ay ka qabaan in la yska indhatirayo in lagu xuso dastuurka soomaaliya koontada dumarka ee boqolkiiba soddona dastuurka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa horey waxaa ugu dhignaa in dumarka dadka laga tirada badan yahay iyo sidoo kale kuwa baahiyaha gaarka qaba ay tahay in la siiyo tixgelin gaara haweenka ayaa safka hore waxay ugu jiraan haatan u ololeynta in boqolkiiba soddon dumarka la meel mariyo koontadooda waxaana ka mid a haweenkaasi xildhibaan caasho koos maxamuud waxa aan weydiiyey xildhibaan caasho koos waxa wakhtigan kusoo beegay qayla dhaantooda waa ku salaamay sahra rabadaan kariim waxa weeye waxa furan dastuurkii mar hadduu furan yahay dastuurku waxa ku qornaa cutubkiisii labaad qodobka shanaad in la tixgeliyo haweenka marka annagu waxaana meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay boqolkiiba soddon iyo dowladaha hoose arrimahaas ayaa la rabay haddana waxaan annagu leenahay oo aan meel geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaynaa in koontada haweenka lagu daro dastuurka dastuurku waa heshiis bulsho haddii lagu qoro boqolkiiba soddon wax ay dhibaysa haba yaraatee ma jirto marka taas unbaa inaan xaqiijino aan rabnaa wax kale oo dhibaato ah oo gabdhaha soomaaliyeed ay wadaani ma jiraan dastuurka waan ka shaqaynay waana ka shaqaynaynaa kumeel gaarka inuu ka baxana waanu ka shaqaynaynaa laakiin waa in maxaadeenay koontada haweenka ay ku caddaata oo lagu soo qoraa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqanka soomaaliya ee dumarka oo aanan aad loogu tixgelinin siyaasadda iyo qabiilada raggu ay ku weyn yihiin marka loo eego dumarka ay ka dhigan tahay in ay sii fogeyso in dumarka ay helaan qoondada loogu talagalay ee boqolkiiba soddon ee baarlamaanka ah ee habka caalami loo meelmariyey tobannaan sano ka hor agaasimaha hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka ee s s w c aamine xaaji cilmi ayaan taariikh ahaan balweydiiyey in ay dib noogu eegto waxyaabihii loo soo maray in qoondada dumarka ee boqolkiiba soddon ah lasoo rogo saharoy sida aad u sheegtay in markii carta laysugu tegay iyo ka horba ka hor markii meesha dowlad la-aantu jirtay inagu waa is abaabulno waa la shaqeeyey waxaan qaban karnaan qabanay carta markii la tegana de gabdhuhu marka qabiil la kala aaday qabiil ma lahayno waxaynu noqdeen qabiil gaaro oo beesha lixaad bay ku qaateen kuraastooda imbigati baanu tagnay imbigati markii la tegayna constitutionkii waa lagu diriray wuxuu noqda qaarna guddiga constitutionka inuu ku jira laba u qaybsamo guddigii dadna federaalkay rabeen dadna waxay rabeen in dowladdu ay ahayd dowlad centralizer ay noqoto dhib badan baan soo marnay dhib badan kadib waxbaa laisku afkartoo lasoo saaro laga soo saaray meeshii bilinery waxaan u malaynhayaa kun iyo saa'id ay ayaan dadkii shirka tegey intaa wixii ka dambeysay markii aanu xamar doorashada ay ka bilaabatay waxaa odayaal iyo waxbaa la sameeyey odayaasha gacanta ay ugu jirto waxaa la yidhi odayaashu ha aadeen ee ha soo xuleen wixii ka dambeeyey waxaa la aaday istaydiyaaba samaysa marka istaydyadu markay samaysameen waxaa xukunkii si ula wareegay informal ah ee istaydyadii mada madal waxa la yidhaahdaa samaysmay madashu marka xagga sida aniga aragtidayda shaqaynaya communike kasoo baxa iyagu ay ku heshiiyaan marka waktigaas dumarka waxaa lagu daraayay communikeega ayuu kusoo baxaya waxaa la lahaa ugu yaraan boqolkii soddon waa inay haweenka ay kootadooda meel la iskaga dhigaa kuraastooda communikeegaasaa gabdhaha wixii baarlamaanka soo gelayay ay kusoo gelahayeen constitutionkiiba hadda la furay hadda haddii la furay waa in lagu caddeeyaa marka waatan mar kale xildhibaan caashe koos oo ayadana ii sharaxaysa tirada dumarka ay ka heleen kuraasta baarlamanka labadii baarlamaan ee isaga dambeeyey sannadaha soomaaliya baarlamankan baarlamankii ka horreeyey siddeetan xubnood baanu lahayn boqol kiiba labaatan iyo afar baan ku lahayn haddana lixdan iyo toddobaan nahay boqol kiiba labaatan xataa ma dhanin maxaa deenay golaha wasiirada adigu way noo fiican tahay gabdho badan baa noogu jira wasiiryo wasiir ku-xigeenna iyo wasiir dowlayaal leh agaasimayaashoo kale gabadh agaasimo guuda maba haysanaba shaqaalaha dowladda sidoo kale gabdhaha iyo wiilku waxbay wada barta marka waxa weeyaan waxa meesha ka jira saare ay waxay tahay boqolkiiba soddonkii waxaa weli lanama diidin oo lanama odhan wax laynaguma qorayo laakiin waa taxadar aanu wadno oo aan rabno in boqolkiiba soddon lanoogu xaqiijiyo baarlamaanka mana aha caashakoosa kusoo noqotee waa mustaqbalka gabdhaha soomaaliyeed kuwa aan dhalay kuwan ayayda u ahay iyo kuwa maxaadanay soomaaliyeed oo dhan inay ka helaan siyaasadda dalkooda waa tahay marka hadda tan iyo wakhtigan yaad la kulanteen maadaama ololo xoogan aad wadeen oo dibadbaxyo xataa ay ku jireen xirar badan baanu gallay abaysahre dee labada dhanba waanu isku wadnay shaqadii dowladdana waan wadnay tanna waanu wadnay oo maalin kasta waan shaqaynaayo dastuurkii baa laga shaqeeyaa oo cutubkiisii afraad baan hadda ku jirnaa koontada gabdhuhuna waa geedgamo go-anoo boqolkiiba soddonka la noogu caddeeyo aan ku helo inkastoo tiro aad u badan oo gabdho ah ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha amaba kuwa aqoon-yahana ay dalka dib ugu soo noqdaan haddana xarumaha shaqaalaha rayidka ee dowladda qaybaha xafiisyada dowladda ee wasaaradaha baarlamanka iyo hay-adaha kaleeta ayaa dhammaantoodba aysan ka muuqanin dumarka si la siman ragga haweenka ku jira baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa qaarkood quus ka jooga inay dhici karto in la meel mariyo koontada dumarka oo lagu qoro wakhtigan dastuurka faadimo faarax aadan waxaa loo yaqaanaa faadimo nine waxay iyaduna ka tirsan tahay golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa mahadsan tahay sahro waxaa aniga ay iila muuqataa horta arrintan kootada ah dumarku wax badan way ka hadleen way ka hadleen dee hadal aanan maxaa la yidhaahdaa la meel marinayna inuu layska saarnaado ma fiicno aniga waxaan u arkaa looma soo joodo in la geliyo maaragtay kootada dumarka in la qabtana meesha diyaar looma ahan anaga dumarka ana leyt badan inaan samaynay waktigii aana maaragtay hadda dastuurka la furin ka hore inaan ka shaqayno oo maxaa la yidhahdaa dumarkii hore oo soo karkariyey bahashan oo boqolkii soddon ka dhigay meeshii ay dhigeen in laga qaado mar horey ahayd haddana waxaan u malaynhayaa waktigii hadda maaragtay dastuurkan hadda socdo oo derderka ah oo la derdergeliyey oo hadda socdo inaan lagu dari doonin baan u arkaa dumarku haddii ay hadda say u socdaan tabliiqa ah ma noogula daro waxaan codsanaynaa mar hadday weli mar hayaan anuuna iska daayaan oo waxaan aragtidayda qabaa inaan maxaa la yidhaahdaa kootadaas aamine xaaji cilme ayaa mar kaleeto waxa ay ka mid tahay haweenka dhabar adeega u sameynaya wakhtigan sidii loo meel marin lahaa qoondada dumarka waxaa agaasimaha ururka u dooda xuquuqda dumarka ee s s w c ay sheegtay inay dumarka weli berber taagan yihiin gabdhaha baarlamaanka waan ku taageersanahay shaqada ay wadaanna waa maxayto shaqo haweenka soomaaliyeed ama maanta ha joogto ama beriha dhalan ama waxbaranayso usoo socda mustaqbalkooda majority gabdhaha soomaaliyeed ayagaa u badan aqoontiina markii jaamacadihii laga baxay gabdhihii baa u badan ama dalka ha ahaato banaag dibaddiisa ama gudaha saasoo tahan waxba looma hayo wax caqliga geli kara maahan xildhibaan faaduma nine oo ka hor inta aysan kusoo biirin baarlamanka golaha shacabka federaalk soomaaliya horey uga soo mid noqotay baarlamanka jubbaland ayaa waxa ay qabtaa in xataa maamul goboleedyadu ay dumarku ku dulman yihiin hadday maamul goboleed tahay hadday dowladda federaalka tahay ragga siyaasadda ku jiro intaba dumarka waa maaragtay kootada waa kala dagaalamhayaan hadday kala dagaalamayaan waktigii jaaniska furnaa yani waxaan ka wadaa inaan la siinayn baan u arkaa gabdhuhu xaq bay leeyihiin waa ka korubshan yar yihiin laakiin hataa wasaaradahay hadda ku yar yihiin boqolkiiba soddon wasaaradaha hataa inay agaasimayaasha noqdaan wasaarad kasta hadda markaad tagto rag baa jooga haddaad tidhaahda awa dumarkiina maaragtay iyaga oona xumaan muujinayn bay iska qoslayaan oo leeyihin maya waa way ku fiicnaan lahayd waa tan mar kale agaasimaha hay-adda s s w c oo qabta in qabiilada ugu waaweyn ay yihiin kuwa ugu badan ee iyagu ay ku maqan yihiin xuquuqda dumarka dalka ragga keliyu iskama leh dalku ma ragasna dalku waa dadaysan yahay dalka waxaa iskale dad soomaali la yidhaahdo dadkaas soomaalida la yirahdo ay ka kooban yihiin rag dumar carruur maxay ta curyaan indhooled waxbay ka kooban yihiin laakiin nimanka ordahayoo keligood dalka maamulanaya male dalka dalka waa la wada leeyahay hadday marka inkiraan dad jira maxayto xuquuqdooda ay diidaan oo ay waxay u ekaanaysaa dal muruqaysan oo ragaysan u ekaanahaya taasuna waxay leedahay de dadku anuguna dad baan nahay dad haweenku waa dad wax garanaya marka waxaanu ka fekeraynaa marka sidii haddii raganimona lagu dardaro waa laisku soo dardaray kuraasti gabdhaha waa la dhacay baarlamaanka waxaa fadhiya niman kuraasti gabdhaha ugu fadhiyo qori ku haysto qori iyo qabiil oo wuxuu dhawaan kara aan la arag oon lala hadli karin qabiilo laandheeraa ka dhashay haddaad fiiriso baarlamaanka hadda baarlamaanka haddaad fiiriso qabiilada laan gabar ma keenin dhowaanahanba waxaa si weyn loo hadalhayaa inay dhici karto doorasho qof iyo cod ah dowladdan iyo tii ka horreysayba balse taasi lafteeda ayaa dumarka waxa ay kuu sheegayaan in dhaqanka soo jireenka ah aawiis ay jiri doonto weli in jiiro ay kusii jiri doonto in dumarku ay helaan qoondada rasmiga ah amaba tiro ka badan tan ragga ay helaan sidaasi waxaa leh mar kale xildhibaan faaduma nayn maya fursad dumarka badanaa way yar tahay dhaqan ahaan soomaalida iyo maxaa la yidhaahdaa dumarka meesha ay ka marin ay ka marhayaan dumarku fursad iyo wakti jaanis ahoo ilaahay siiyo iyo maaragtay kursi maxaa la yidhaahdaa si kale loo xoogay in la siiyo ma ahaana kursi inta wiil iyo gabar beel ka soo joodo kursi loo dhigo la yidhaahdo beeshaan kursigan ayadaa leh ayadaa u madax bannaan codaynayso wiil meel taagan gabar lalama simahayo waa dhaqan guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o e da oo aan isbuucan ku eegnay dumarka iyo suxulduubka ay ugu jiraan in dastuurka federaalka ee soomaaliya lagu qoro qoondada dumarka ee boqolkiiba soddonka ah ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaasi iyo nabad gelyo
sahre cabdi axmed aad ayay u mahadsan tahay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gabar wariye maraykana ayaa muddo sanad ku dhow waxa ay ku xiran tahay dalka ruushka toddobaadkanna waxaa magaalada washington soo gaaray saygeedii iyo laba gabdhood oo ay dhaleen si ay dowladda maraykanka ugu gudbiyaan walaaca ay qabaan kana qabaan xariga alsuu khurmasheva si ay dadaal dheeraad ah ugu bixiyaan sidii loo sii dayn lahaa suxufiyadaasi warbixin uu waryaha v o eda liam scott inoo diyaariyey waxaa soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur alsu karmashefa waxay haysataa laba dhalasho oo kala ah maraykanka iyo ruushka waxay tifatiro ka ahayd idaacaday v o a mataana yihiin oo xarunteeda ku taalla magaalada brag ee caasimada dalka jek republic waxaa lagu xidhay dalka ruushka iyadoo lagu eedeeyey inaanay isku diiwaan gelin inay tahay weriye ama wakiil ka socda warbaahin shisheeye iyo inay faafisay warbixino ay xukuumadda mooska u aragto inay ahaayeen xogo been abuura oo ku saabsan ciidamada ruushka balse mas-uuliyiinta warbaahinta ay ka tirsan tahay al-suu iyo dadka u doodayaaba waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo haysto oo marka laysku wadageeyo xukunkoodu noqon karo shan iyo toban sannadood oo xadhiga sayga ay u dhaxday alsuu kormasheva oo lagu magacaabo bayvel butorin ayaan ka fadhiisan tan iyo markii xaaskiisa lagu xidhay dalka ruushka waxaanu si joogto ah ugu baaqayay cid kasta oo gacan ka geysan karta in si deg dega loo sii daayo isaga iyo laba hablood oo yaryar oo uu dhalay ayaa kasoo safray magaalada brag ee caasimadda dalkaasi jek republic waxaanay toddobaad ka yimaadeen magaaladan washington d c maruu v o eda la hadlayay waxa uu u sheegay inuu halkan u yimi si uu dowladda maraykanka uga dalbado inay wax badan kala qaban karaan sii deynteeda waxaana intii uu washington ku sugnaa uu la kulmay saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka balse umuu sheegin v o eda waxyaabihii ay isla qaateen waxaa keliya ee uu ku gaabsaday in al-suu ay tahay saxafiyad maraykana oo si khalada ugu xidhan dalkaasi safaaradda ruushka ee washington ayaan si deg dega uga soo jawaabin email ay v o eda u dirtay oo ay ku codsanayso inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan xadhigga wariyahaasi dowladooda u xidhan kormasheeva waa mid ka mida laba wariye oo maraykana oo ku xidhan dalka ruushka
aad iyaad u mahadsan tahay sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halka weli aad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan warbixintan ka hadlaysa muhaajiriinta ka imaanaya wadamada galbeedka afrika
xaafadda harlem ee magaalada new york koox muhaajiriin ah oo ka timid galbeedka afrika ayaa isugu tegay maqaayad halkaas oo ay ku cunayeen cuntooyin u badnaa tan dhaqanka ee afrika aaggan ayaa waxaa loo yaqaanaa sanigaasha yar waxaa si diiran loogu soo dhoweeyaa muhaajiriinta cusub ee ka timaada galbeedka afrika qaar badan oo ka mid ah ayaa dhibaatooyin la soo kulmay intii ay ku soo jireen safarkoodii adkaa maamadu waxa uu ka soo haajiray dalka senegaal waxa uu weydiistay in aanan la xusin magaciisa oo dhammaystiran maadaama kiiskiisa xafiisyada immigrethonka maraykanka aanan weli xal laga gaarin waxaan ka imid senegaal waxaan isu soo maray morocco sbain elsalvador iyo nikaragwa kadibna isaga soo tallaabay dalalka nikaragwa ilaa mexico laakiin waxaa jiray tahriibin badan ka hor inta aadan baska gelin waa ay ku joojinayaan iyaga oo qoryo wata qori ayay madaxa kaa saarayaan iyaga oo dalbanaya lacag haddii aadan lacag wadan waxay kaa qaadanayaan wax walba oo aad wadatid waa xaalad aad u adag marka ay soo gaaraan maraykanka qaar badan ayaa la kulma xaalado adag taas oo ka baxsan wixii ay filayeen maamadu darami waa guddoomiyaha ururka jaaliyadda senegaal ee maraykanka qof walba ayaa malaha ku fakaraya inta uusan ameerika imaan in halkani ay tahay meeshii ay rabeen rajada muhaajiriintan ayaa ah iyaga oo dhahaya ameerika ayaannu aadaynaa si ay nolosheenna u wanaajiso runta murugada leh ayaase ah waa marka ay yimaadaane oo ay arkaan sheeko ka duwan tii ay qabeen muhaajiriintan ayaa ku qasban inay sugaan muddo u dhexaysa sagaashan ilaa iyo boqol iyo konton maalin ka hor inta aysan dalban ruqsadda shaqada sugitaankaasi dheer ayaa in badan oo muhaajiriinta ah ku sababa hubanti la'aan mid ka mid ah muhaajiriinta dhowaan ka yimid senegaal oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ka mid ah dadka sugila inay shaqeeyaan waxaan halkan u joognaa in aan kuu sheegno dhibaatooyinkeenna keliya waxaan rabnaa inaan shaqayno keliya shaqo waxaan rabnaa ruqsadda shaqada si aan u shaqayno kadib waan kala yaaci doonnaa baacsigooda rajada maraykanka ayay muhaajiriinta mararka qaar ay dhexda uga dhacaan hardanka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee maraykanka gaar ahaan mowqifka adag ee uu madaxweynihii hore donald trump ka taagan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gala maraykanka waa kan mar kale maamadu darami intooda badan waxa ay walaac ka qabaan waxa trump leeyahay gaar ahaan ka hadalka musaafurinta ballaaran aad bay uga walaacsan yihiin arrintaas marka xaqiiqdii waxa ay la socdaan xaaladda siyaasadeed ee maraykanka ee hadda senator cordel clare waa dimuqraadda laga soo doorto galbeedka harlem ee magaalada new york waxay qabtaa aragti ah in arinta soo galootiga ay ka gudubto khadadka xisbiyada islamarkaana dowladda federaalka looga baahan yahay kaalmo dheeraad ah waxay ila tahay waxa aan u baahannahay si aan isugu imaanno oo aan u xaqiijinno gobol sida new york oo kale ah oo u baahan wax badan waa inaan kaalmo ka helnaa dowladda federaalka xilli lagu guda jiro sanadka doorashada islamarkaana qulqulka muhaajiriinta maraykanka soo gelaya ay weli socdaan ayay qalabka warbaahinta diiradda saari doonaan soo galootiga iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana hanka soo galootigu uu yahay in ay horumariyaan noloshooda gaar ahaan iyaga oo taageero ka helaya bulshada ku nool xaafadda sanigaasha yar ee new york
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargaysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa mandaqada welashka ee britain oo markii ugu horreysay yeelatay hogaamiye asal ahaan ka soo jeeda cabdixaafidow siduu wargeysku daabacay wasiirka koowaad ee mandaqada welshka ee boqortooyada ingiriiska ayaa hooyadii ay ka soo jeedaa dalka zambiya halka aabihiina uu yahay welsh waxaana uu noqonayaa hogaamiyihii horreeye madowga ee majaraha u qabtaa qaaran qaaradda yurub ku yaala vangan gatin ayaa ka guulaystay musharaxii keli ahaa ee la tartamayay oo magaciisa la yidhaahdo mark drakford isagoo helay ku dhowaada boqolkiiba labiyo konton halka musharaxa kalena uu ka helay wax in yarun ka badan boqolkiiba siddeed iyo afartan cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay mandaqada welashka ayaa ah mandaqada keliya ee britain ay maamulaan xisbiga mucaaradkaee lebarku mas-uulkan oo ay da-diisu tahay konton jir ayaa noqonaya sida wargeysku daabacay hogaamiyihii ugu horreeyey ee madow ee hogaamiya qaran reer yurub ah dadka ka faalooda siyaasadda iyo dadka jilayaasha ah ayaana laga cabsi qabaa inay ugu yeedhaan obaamihii welashka sida wargeysku daabacay waxa uu ku dhashay dalka zambiya aabihiina waa walash waxa aanu ahaa dhakhtarka xoolaha halka hooyadii oo saambiya u dhalatayna ay lahayd beer digaaga lagu dhaqo halkaasna ay labada qof ku kulmeen cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka britain the guardian ayaa warbixinu daabacay ciwaankeedu ahaa riishi sunaak waa ra-iisul wasaaraha dalka britain ee uu hakad kale ku yimi kadib markii aqalka sare baarlamaanka britain ay soo celiyeen ansixinta sharciya ku saabsan qorshahan qorshahan ayaa dib u dhici doona ilaa iyo inta laga soo noqonayo fasaxa xilliga iisterka tani ayaana macnaheeda uu yahay in aanay suurtogeli doonin in qaxoontiga ka soo gudbo biyaha u dhexeeya dalalka britain iyo faransiiska in la geeyo waddanka ruwanda ka hor doorashada la filaya inay qabsoonto bisha mey cabdixakiinow sida wargeysku daabacay dib u dhac kasta oo ku yimaada qorshaha riishi sunaak iyo ruwanda waxa adkaan doonta in qaxoontigaas xilliyada dhowle ee la geeyo kigali sharciyadan ay xisbiyada talada hayaa ku doonayaan in ay ku joojiyaan doonyaha yaryar ee qaxoontiga ka soo qaada faransiiska ayay ku sheegeen in aanay qaxoontigu ku soo degdegi doonin imaanshaha britain iyo kasoo tahriibka faransiiska laakiin tan iyo intii qorshahan ay dowladdu soo saartay waxaaba sii batay dadkii kasoo tallaabayay biyaha u dhexeeya faransiiska iyo britain cabdixaafid oo kadib markii aqalka sare uu soo celiyey ansixintan ayaa xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaridka oo magaceeda la yidhaahdo shami jakabati ay sheegtay haddii ra-iisul wasaaruhu ku guulaysan waayey in aqalkan sare uu ansixiyo shuruucdan ay muujinayso in hoggaankiisa gobolkiisa u dhacay oo uu muuqdo in aanu sii ahaan karin ra-iisul wasaaraha dowladda ayaana doonaysay inay ku guulaysato hal diyaaradba ha noqotee in ay doorashada ka hor qaxoonti u dirto kigali waa caasimadda ruwande laakiinse qorshahan ayaa marba sallaan ka siibanaya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen cabdixakiin maxamed shirwac oo jooga washington iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa nala socodsiinaya xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere
inta wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doonta gaaban oo aynu ku eegayno dadaalo fara badan oo ay dowladda soomaalidu ay wado sidii isbeddel loogu samayn lahaa dastuurka waddanka soomaaliya oo in muddo ahaa mid qabyo ah islamarkaana ay dadku ku kala aragti duwan yihiin haddaba su-aasha mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay xilligan dadaalada labada aqal ee baarlamaanku ay ku wadaan isbeddelka lagu samaynayo dastuurku ma tahay kuwa waafaqsan heshiiskii guud ee ay gaareen dhinacyada kala duwan ee dadka soomaaliyeed mise waa mid lid ku ah nidaamka federaalka ee qaabka dadka soomaalida ku heshiiyeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kaga qaybgalaya doctor cali cabdulaahi cadaawe oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambasador cabdixakiim ugaas cali ugaas yaasiin oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ahna danjire soomaaliyeed oo muddo dheer ka soo shaqaynayay wasaaraddaasi waxaan ku bilaabayaa ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin
bismi illaahi raxmaan raxiim v o a iyo dhegaystayaasheedu waa salaaman yihiin haddii aan abbaaro jawaabta doodda dastuurkan yaasiinu muddo dheer baa laga soo shaqaynayey muddo dheer baa qoryo isu dhiibuu ahaa waa la gaaray wakhtigii la dhammaystiri lahaa dhammaan murashaxiintii dhowr iyo labaatanka ah ee madaxweynenimo ee soomaaliya waxay ballan qaadeen mid waliba hadduu guusha helay inuu dhammaystiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud manifestadiisii bay ku jirtay dastuurka inuu dhammaystirayo soo jeedintii xukuumadda iyadoo la tixgelinaya ee prime minister xamse oo runtii ah nin qiimo badan oo qaranka soomaaliyeed u tanaasulay ka duwan dadka hadda jooga waxaan rabnaa in dastuurka la taageero carqaladda iyo buuqa iyo isbaarada laga daayo madaxweynaha maraykanka iyo ku-xigeenkiisoo kale la dhiso madaxweynaha faransiiska iyo ku-xigeenkiisa la dhiso madaxweynaha soomaaliyeed la aamino saddex iyo labaatan sanaa nagaga luntay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ishaysta laga soo bilaabo carta cali khaliif iyo cabdiqaasim ilaa xasan cali khayriya farmaajo oo isdilay baan waxaan ku jirnay marka dalku intaa ka badan ma xamili karo dastuurka ha la dhammeeyo carqalaynta ha laga daayo baarlamaanka aqlabiyadiisu ha taageerto doctor cali cabdulaahi cadaawe bismi llahi raxmaan raxiim yaasin iyo v o waa mahadsan tihiin anugu raggii constitutionka federaalka ka soo shaqeeyey baan ahaa laba kun iyo afartii laba kun iyo labada ilaa laba kun iyo afartii horta waxaan rabaa inaan xusno transitional federal articlekii la qoray articlekii koob iyo tobnaad wuxuu sheegayaa in farqadiisa labaad in maxaa la dhahaa soomaali tan koowaad in soomaaliya qaadanaysa qaabka federaaliga ah maantana waxaa loo jeeda waxa weye qaabkaa in la burburiyo bay rabtaa dowladda haddeer inay xawl u geliso guriga marka ugu horeysa waxaa laga dhisaa foundationka foundationka waxaa lagu dhisay federaal buu ahaa foundationka haddii laga kharibo guriga waa dumayaa marka waxaan oran lahaa gurigan yuusan dumin sababtoo ah maanta dowladda labaatan kilomitr banaanka ugama bixi karto amni daraadeed amni xumada wadanka ka jirta daraadeed waxaa kaloo jira arrimo wadankii juhdi baa waxaa lagu soo qaaday in baddeedii lasoo faragelsho heshiisyo gurxan oo khariban oo somalilan la gashay etoobiya waxaa ka mid ahaa heshiisyadii tii kenya iyo badda ay rabeen ay ku qaataan manaqaan jabuutina waxay dabacsan tahay marka dowladaha safka hore waxaa muhiima horta soomaaliya inay ciidamadooda kala baxaan haddaysan kala bixin waxa weeye anigu waxaan xasuustaa markaanu qoraynay charterkii laba kun iyo labada iyo tii afartii waxaa article baa jirtay oo qiixayay in ciidamo ka socda aysan imaan soomaaliya waana ayaan darro maanta inay taa dowladihii hore ay ku tumteen
ambasador miyaanay ku muuqanin sida uu doctor cali u dhigayo in nidaamkii maamulka hal meel laga xukumayey laga gudbay oo dadku uu federaal yahay dastuurkuna yahay wax lagu heshiiyey
horta federaalku qoloba sibay u fasiratay hadda annagu hor sideedaba soomaali hal qoys baannaa dadka federaalka loo sameeyo waa dad kala afa oo kala diina oo kala madhaba oo shiica iyo sunniya annaga hal qoys baannaa oo wada sunniya oo wada soomaali mana la kala garanayo waxaan rabnaa madaxweynaha dadka soomaalidu iyagaa dooranaya waa in la aamino oon gacmaha la qabanin oo la aamino sida ka faransiiska ka maraykanka ka masaarida la sii daayo dabadeedna shacbiga soomaalidu shantii sanaba mar ay dooranayaan oo codkii iyo awooddii waxay ku jirtaa gacanta shacabka ee ma jira madaxweyne meesha soddon sano labaatan sano shan iyo toban sano iska fadhinaya every five years waa election taa waa qodob madaxweyne ku-xigeen uu ku kalsoon yahay oo musaacadkiisa ana wuu samaynaya dalkuna hufnaan buu u soconaya hadda federaalku waana wiiqay ninkii tuulada joogay baa wuxuu rabaa qarankiiyo odil inuu isbaaro u dhigto oo xukumo oo hadba dowlad shisheeye ku ordo oo hadba dowlad ku ordo waxaasna adduunyada kama socdo
yaasin horta waxaad ogaanaysaa horta qaabkii loo dhisay federal constitutionkii transitionka ahaa laba kun iyo afartii februaayo la hirgeliyey maanta waxaan maraynaa maarso laba kun iyo labaatan iyo afar labaatan sana kasoo wareegtay waxayna ahayd waagaa articalka koo iyo tobanaad farqadiisa sideedaad inay sheegayso in lagu soo dhammaystiro laba sano iyo bar gudaheed qaabka federaalismka soomaaliya maantana waxaan maraynaa labaatan sano waa ayaan darro nin kasta oo xukunka yimaada wuxuu raadshaa qaabkii uu xukunka usii joogi lahaa iyo siduu gacan bidixeen u subin lahaa oo meesha kusii fadhin lahaa walaalle xasan sheekh maxamuud madaxweyne wadanka waa tahay laakiin waxaa muhiim ah waxaa ka sii daran afti ummaddiina laga qaadaa la rabaa qaabkii wada heshiin baa la rabaa wada ogol baa loo baahan yahay waxa adiga wadata keligaa shaqayn mayso dowlad goboleedana ogolaan mayaan annaka waxgaradka soomaaliyana ogolaan mayno waxa weye adayna kugu soo noqonaysa ugu dambeyntii waxa ku horayna waa laba sano keliya
ugu dambeynta ambasadar muxuu yahay xalku dowladdan waa dowladda corruptionkeedu ziira yahay waxaa laga cafiyey deyntii caalamka oo markhaati ka ah dowlad isbaaro loo dhigan kara maaha xukuumadda xamso waa xukuumaddii ugu nadiifsanayd abid ee soo marta soomaaliya burburkii xalku waxaa weeye in la dhammaystira dastuurka inaan qaranka isbaaro loo dhiganin inaysan nimanka gobollada iyo degmooyinka jooga hadba u shaqaynin dowlado kaleeto oo ay danta soomaaliyeed raacaan isbaarana qaranka u dhigan karin
doctor cali cabdul muxuu yahay xalku horta waa hubaalow xataa marka aad fiiriso adduunka dowlad markii la dhiso saddex dhudhun bay leedahay dowladda dowladdu sharci bay leedahay baarlamaan bay leedahay fulin bay leedahay fulintii inay iska orado waxay rabto ay suubiso shaqayn mayso soomaaliya maanta waxa weeye waxyaalo badan oo sharciyan ah oo aysan weli u qangaarin baa jirta marka dowladdu dowlad yar oo oo murjac ah oon dhaqaalo haysan haddana haddaan saan u ognahay masuq maasuqu dowladduna mid yar ma aha iyo maaragtay waxa ka socda gudaheeda waxaan rabnaa hadda xataa deeqbixiyaashii waxay arkeen dowladda soomaaliya inaan xataa lacag lagu aamini karin haddii hawshaan gacan bidixaynta ah ay bilowdo waana arrinta keeni doonta inay dowladdan burburto haddii xasan uu isku dayo in uu wuxuu jeebka ku sito uu marsiisto shaqayn aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen ambasadar cabdixakiim ogaas cali yaasiin iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doonta gaabla intaa inoo joogto inteena mar kale wada kulmi doonno haddii ilahay raalli ka wasaayo nabadgelya
yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban waxa uu kusoo diyaariyey magaalada nairobi ee dalka kenya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa dhinacii qasiidooyinkaan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
kabaxamexe dhulkii barakada lahaa ayaan kuku beegayo inaan booqdan rabo odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra lcusati asalaam calayka asalaam calayka bashlayo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra lcusati asalaam calayka asalaam calayka
allahuma salli calaa maxamed nabaamaankaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo يا تقرى العسات السلام عليك السلام عليك